بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا suuratulfurqaan ayaan kusoo dhexsirnay aayadda soddon iyo labaad ayuu darsigani ka bilaabanayaa rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii kafaruu kufriyey waxay yidhahdeen lowlaa nuzila maa la dejiyo calayhi maxamed korkiisa alqur'aanu qur-aankii maa lagu dejiyo jumlatan isaga oo duuduuban isagoo jumlatan xaalo uu yahay yani jumlo waaxidatan oo mid ah isagoo wada socda kadalika waa jawaabtii ictiraadka jawaabtiisa kadalika sidaas loo soo dejiyey oo inuu kala dadambeeyo ah ayaanu anzalnaahu usoo dejinay linuhabbita si aan u sugno bihi tanziilkaas fu'aadaka laabtaada iyo qalbigaaga si aan ugu sugno warattalnaahu waanu tartiibinay soo dejintiisa tartiilan tartiibin si kala dambeeyo aaya bacda aaya ah ayaan usoo dejinay walaa ya'tuunaka kuulama yimaadaan bimathalin mathalkuuma kuulama yimaadaan ilaa hadday kuula yimaadaan ji'naaka waanu kuula imaan bilxaqi xaq baanu kuula imaanaynaa wa axsana mid wanaag badan baanu kuula imaanaynaa tafsiiran xagga fasiridda iyo caddaynta macnaheedu waxa weeye hadalladoodii ay ku ictiraadayeen ama kaga hor imaanayeen qur-aanka ayay ka mid tahay meeshii loo baahnaa inay qaataan oy guddoonsadaan oy aqbalaan waxay bilaabeen inay waxyaalo ku marmarsoodaan aan meeshaba ku jirin waxaa ka mid a waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida sida la ogsoon yahay qur-aanku saddex iyo labaatan sano buu nabiga ku degayey salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo kolba waxaa soo degayey xaaladda markaa taagan iyo xadadka taagan aayado daaweynahaya oo cilaajinaya ayaa kolba soo degay dagaal baa lagu jiraa ayadaa soo degaya xaalad baa dhacday aayadaa soo degay arrin baa taagan aayadaheedaa soo degay axkaam baa la jidaynaya kolba wixii jira aayado ku aadan oo ka hadlaya ayaa soo degayay saddex iyo labaatankaa sanuu marka qur-aanku tartiibka u degayay marka iyagu waxay leeyihiin oo ay ku ictiraadayaan maa hal mar lagu soo wada dejiyo muxuu yahay waxaan isdaba socdee maalinba waa la ii yimidda uu ku haya maalinba in baa la ii keenay maalin kalena in kalaa la ii keenay muxuu ka wada hal mar ma u wada yimaaday leeyihin saas macnaha oo hal mar hadduu wada yimaado iyo hadduu kala dandambeeyo waa uun qur-aan ilaahaya maxaa idinka idinka gala wada imaanshihiisa waa niman uun qaabay wax ku diidaan raadinaya wey macnaha rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala xikmadda ku jirtaa la tilmaamay qur-aanka in tartiibkaa loo soo dejiyo linuhabbita bihi fu'aadaka inaan qalbigaaga ku sugno oo shaygu marka in yar in yar uu qalbiga u qaato buu xagga sugnaanshaha qalbiga kaga fiican yahay adiga darsiga hal mar haddii lagu wada siiyo yani waxa weeyaan ma qaban kartid xagga xifdiga iyo ku camalfalka iyo muhimadii la rabay oo qalbiga inuu suga ah inuusan yeelanin bay u badantay laakiin haddii maalinba darsi lagu siiyo maalina darsi kale lagu siiyo maalinba lagu yimaado tartiibkaa wax ku socdaan xagga tahbiitka qalbiga xifdinta iyo ku camalfalka intaba isaga u ro saas mana kadalika linuhabbita bihi fu'aadaka saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala xikmadaasaa ku jirta waratalnaahu tartiilan tartiilka aaya bacda aaya la yidhahdaa tartiib baa loo soo dejiyey ama waxaad tidhahdaa sida qataada iyo keyrkii ay leeyihiin warattalnaahu waanu cadaynay tartiilan cadayn oo xaggii macnahay markaa noqonaysa maana labada tafsiirba way jiraan intaa marka hadda laga soo hadlayay waxaa in badan la soo sheegay iyaga oo bushi keenay iyo allah oo ka jawaabaya ictiraad bay keenayaan waa laga jawaabaya waxbay odhanayaan waa laga jawaabaya rabbi wuxuu leehi subxaana wa tacaala walaa ya'tuunaka bimathalin shubho iyo su-aal kuulama yimaadaan ilaa hadday la yimaadaan annagu waxaanu la imaanaynaa jawaabteedii xaq ahayd baanu kuu keenayna oo kuula imaanayna iyo weliba tan ugu fiican tafsiirinteeda xagga macnahay u noqonaysa bilxaqidu waa jawaabtii laga bixiyey wa axsana tafsiiranna waa xagga macnaha lianna shay baa laga yaabaa jawaab inuu yahay laakiin xagga macno ahaan caddaanta iuu cad yahay ee ku cad yahay shaygii laga jawaabayay uusan fiicnayn marka wa axsana tafsiiran waa jawaab xaqa horta marka labaadna caddaynta ay caddaynayso jawaabtaasi ay su-aashii caddaynayso way iska caddahayoo waa midda ugu fiican ee lagu yani wax wey lagu caddaeyo wey maana ayib qur-aanka markaa yani markiisii hore isagoo duuduuban sida yani waxa wey nasaa-i uu soo saaray min xadiid ibni cabbaas oo mawquufa isagoo duuduubanoo wada socdaa samada soko la keenay halkaasaa marka inyar in yar looga soo qaadayay saddex iyo labaatanka sano saas macnaha ayib wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa kafaruu kufriyey lawlaa nuzila hallaa nuzila maa la dejiyo calayhi maxamed korkiisa alqur'aanu qur-aankii maa lagu soo dejiyey jumlatan xaal uu yahay mid iswata waaxidatan oo mid ah jumlo waaxida xaal uu yahay duuduub mar ah isagoo ohoon kala dandambaynin maa lagu soo dejiyo kadalika sidaa kadalika sidaas oo kaleoo kala dambaynta iyo yani tartiibka ah ayaanu anzalnaahu usoo dejinay saasaanu usoo dejinay ilaahay baa sidaa qorsheeyey maxaa saa loogu soo dejiyey linuhabbita inaan sugno daraaddeed bihi tanziilkaas ama qur-aanka inaan ku sugno fu-aadaka laabtaada inaan ku sugno qur-aanku wuxuu ka mid yahay min afdali wasaa'ili tahbiit wasaaisha quluubta sugta oo iimaanka iyo khayrka ku sugta ayuu qur-aanku ka mid yahay akhrisashadiisa fahamkiisa dhuuxidiisa ku camalfalkiisa wahaakada waratalnaahu waanu waratalnaahu waan tartiibinay dejintiisa tartiilan tartiibin ama waxaad tidhahdaa waratalnaahu macnihiisaanu caddaynoon faahfaahinay tartiilan faahfaahin sida qataadiya ibnu zaydiya ay leeyihin macnaha walaa ya'tuunaka kuulama yimaadaan nebiow bimathalin mathal kuulama yimaadaan yani mahmaah mathal kuulama yimaada mathalka waxaa laga wadaa shubhada iyo ictiraadka ay keenayaan iqtiraaxaadka ay soo jeedinayaan oo ay leeyihiin maataan noo keenta maataan naloo yeelo maasan naloo yeelo warkaa wey laa ya'tuunaka kuulama yimaadaan bimathalin kuulama yimaadaan ilaa hadday kuula yimaadaan ji'naaka waanu kuula imaanaynaa bilxaqi biljawaabi alxaqi wey jawaabtii xaqa ahayd baanu kuula imaanaynaa oonu ku keenaynaa wa axsana mid wanaag badan baanu kuula imaanaynaa tafsiiran xagga fasiridda iyo caddaynta waana jawaab waana jawaab deeqda wey oo caddayn shay la caddeeyo tii ugu fiicnayd wey taasaanu kula imaanayna bal u fiirso shubha kasta oy keenaan cuntuu cunaa bay dheheen waa laga jawaabay sooma cuntuu cunaa bay dheheen waa laga jawaabay suuquu wareegaabay dheheen waa laga jawaabay maa kanzi lagu soo dejiyay dheheen waa laga jawaabay maa beer la siiya bay dheheen waa laga jawaabay waxay sheegaanba jawaab cusub ilahi subxana wa tacala jawaabu ka keenay haddana jawaabtu waa jawaab muqnica ah oo ku qancini macnaha saas weeyaan الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الذين كوا يحشرون الحاضرين على وجوههم وجيال كودا كور كودا حال أي كسجيهن إلى جهنم جهنم حق الله حاضرين أولئك كوا في شر أيجا شربدا مكانا حق درجة يبوسك وأضل إيجا أيا بعد النمبدا سبيلا حق جد معناه الوحوي nabiga sal lay slam ayaa waxay ku tilmaameen sababta aanaan kuu raacaynin waad khaldan tahay bay leeyihi oo waad lunsan tahay waxaa la leeyahay marka ma lunsana nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh ee kuwa maalinta qiyaamada lasoo shirin doono jahannamo xaggeeda loo shirin doono wejiyadooda korkooda ayagoo ku sugan macnaha waxa weeye gaalka maalinta qiyaamada waxaa la keenayaa isagoo wejiga ku socda adduunyada markuu jooga luguhu ku socday laakiin aakhare wuxuu imaan doonaa isagoo luguhu kor u taagan yihiin wejigana ku socda waa ka xadiidka saxiixa imaamu muslim uu soo saaray min xadiidi anas wuxuu nin baa nebiga wuxuu ku yihi yaa rasuula allahi kayfa yuxsharu alkaafiru calaa wajhihi yowma alqiyaama seebaa gaalka loogu loogu soo shirinayaa maalinta qiyaamada isagoo wejigiisa ku socda markaasaa nebigu wuxu yhi sal lla lay slam ina aladii amshaahu calaa rijlayhi qaadirun an yumshiyahu calaa wajhihi yowma alqiyaama allihii adduunka markuu joogay lugaha ku socodsiiyey wuu awoodaa inuu madaxa iyo wejiga ku socodsiiyo marka isagoo wejiga ku socdaa la keenaya kuwaa maalinta qiyaamada jahannamo loo soo shirin doona ayagoo wejiga ku socdo wejiga loo jiidhayo kuwaa ayaa shar badan xagga darajada iyo booska xagga jid ahaanna ayagaa lunsanaan badan ma aha nebi maxamed ma lunsanayo inta raacsan kuwa lunsan waa kuwa hoygooda aakhirana ay jahannamo tahay adduunkana jidkay hayaani u lunsan yahay alladiina kuwa yuxsharuuna la soo shirinayo la xaadirinayo calaa wujuuhihim wejiyaalkooda korkooda xaalay ku sugan yihiin ilaa jahannamo jahannamo xaggeeda kuwa loo shirin doono ulaa'ika kuwaasi ayaa sharun shar badan makaanan xagga mansilada iyo darajada wa adallu ayaga ayaa baadinimo badan sabiilan xagga jidkana iyagaa baadinimo badan adduunkana iyagaa lunsan aakhirana iyagaa naar iyo cadaab ilahay leh walaqad aataynaa muusa alkitaaba wajacalnaa macahu akhaahu haaruuna wasiira aayaadka waxaa meeshan laga gudagalay in loo hanjabo nimankii nabiga kasoo horjeeday sal lay slam oo digniin la siiyo maxaa loogu digayaa waxoogaa waxaa warbixin laga siinayaa adduunku suu usoo dhaqnaa iyo si wax usoo jireen iyo ummadaha maxaa lagu halaagaa iyo ummadihii hore la baabi'iyey maxaa keenay baabi'intooda hadalku marka mar nebigaa lagu sabirsiinaya lagu dejinaya waana loo ballan qaadayaa in loo hiilin doono sidii rusushii ka horreysa loogu hiiliyay marna kuwa kasoo horjeedaa loo hanjabayaayo in la baabi'in doono sidii loo baabi'iyey ummadihii ka horreeyey sidaasaa la tusaalaynayo hanjabaad baa ku jirta walaqad aataynaa xaqiiqe waan siinay bu rabbi subxana wa tacaala muusa nebi muuse waxaan siinay alkitaaba kitaabkii baanu siinay waa tawreed wajacalnaa waxaanu yeelnay macahu la jirankiisa akhaahu walaalkii baanu yeelnay haaruuna ee haaruun ahaa wasiiran baanu ka yeelnay wasiiran yani caawiye ama wasiiran xoojiye la taliye xoojiye ayaanu ka yeelnay faqulnaa waxaanu nidhi idhabaa taga muuse iyo haaruunow ila alqawmi qowmkii xaggoodii aada aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey way u tageen wayna diideen baalkaa ku jirta fadamarnaahum markaasaanu tirtirnay tadmiiran tirtirid wa qawma nuuxin nuux qowmkiisiina waanu tirtirnay waxay ku cadsan tahay damarnaahum damiirkeeda wa qawma nuuxin nuux qowmkiisiina waanu tirtirnay lamaa goortii kadabuu ay beeniyeen alrusula rususha markay beeniyeen see loo tirtiro maxaa lagu tirtiray tafaasiil wey aqraqnaahum waanu maanshaynay biyaanu ku halaagnay wajacalnaahum waanu yeelnay linnaasi dadka waxaanu uga yeelnay aayatan calaamo ay ku cibro qaataan wa actadnaa waan diyaarinay lilaalimiina aalimiinta waxaan u diyaarinay cadaaban cadaab baanu u diyaarinay aliiman oo xanuujiya wa caadan ree caadna waan halaagnay wa hamuuda hamuudna waan halaagnay wa asxaaba arasi ceelka asxaabtiisiina waanu halaagnay wa quruunan ummadaanu halaagnay oo bayna daalika kaa la soo sheegay u dhexeeya kaiiran oo fara badan wa kullan mid kasta oo ummadaha ka mid a darabnaa waan caddaynay lahu isaga alamhaala maahmaahihii iyo tusaalooyinkii waan u caddaynay wa kullan mid kasta oo ummadaha ka mid a tadbarnaa waan halaagno waan baabi'inay tadbiiran baabi'in ma idinkaa marka ka xoog badan wey mise idinkaa ka fiican nebi muuse kitaabkii tawradaha baa la siiyey walaalkii haaruunna waa la raaciyo waxaa looga dhigay wasiir wasiirka waa caawiyaha ku xoojinaya ee aad la tashato marka nabiyullaahi haaruun calayhi salaam isaguna rasuul buu ahaa waa kaan soo marnay rusushuu ka mid ahaa laakiin muhimadda risaalada iyo fariinta ilaahay usii dhiibay bay iska caawinayeen garab iyo cudud buu marka u ahaa walaalkii muusa calayhi salaam taasi ma diidaysa marka inuu rasuul ahaa leanna risaalada iyo wasaaraddu isma diidayso wasiir buu noqonayaa luqa alcarabiya marka la yidhahdo isagoo wasiirna waa gorana waana rasuul saas macnaha wasiiran baanu ka dhignay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi taga labadiinu waxaad aadaan qowmka aayadaha naga beeniyey waa kuwee waa fircawn iyo dadkiisii wey kuwa aada leh meeshaa waxaa ku jira qisada waa la soo gaabiyey muusiya haaruun waa tageen risaaladii bay u geeyeen qoladii loo sii dhiibay kuwii loo sii dhiibay waa ku gacan saydheen maxaa ka dhacay marka maxay ku dambaysay fadamarnaahum tadmiiran natiijadu wata waa la baabi'iyo waa la tirtiray qolo qoladaasay ahayd qolada labaad ee ka horraysay kuwan waxay ahaayeen nuux qowmkiisiina waa la baabi'iyey iyagana markay rususha beeniyeen hal rasuul baa loo diroo nebi nuux ahe maxaa loo yidhi rusushii markay beeniyeen lianna hal rasuul ummadii beenisa rususho dhan waa beenisa rusushu hal mabda bay ila wada wada tahay mabda'u tawxiid oo rusushu la wada timid hal mid oo ka mid a haddii aad ku diido kulligood waad wada diida rusushii markay beeniyeen baa iyagana la halaagay see loo halaagay qaabka loo halaagay wuxuu aqraqnaahum biyaa lagu baabiiyey waakaan soo marnay tafaasiisheeda halaagaa la halaagayna calaamad lagu cibro qaatoo lagu waana qaato ayaanu dadka uga dhignay ku quus qaado saas wixii kuwaa la mariye nuux qowmkiisii haddaad u fiirsato cabsi baa ku geliyo markaa darsi baad ka qaadanaysa dhaalimiinta iyaga keliya kuma ahayn khaase dhaalimiinta nebi maxamed ka soo horjeedana ayagana cadaab xanuujiyaanu u diyaarinay sidaa unbaa sunnadu kusoo socotay adduunka loo soo dhaqayay keliya meehe wacaadan wathamuuda wa asxaab arasi ummadahaasoo dhan baanu baabi'inay bu rabbi subxana wa tacala ree caad waynu garanaynaa ree thamuudna waynu garan asxaab arasi maxay ahayd asxaabu rasi ummaduuna ummadaha ka mid ay ahayd oo rasuul loo diray xaggee bay deganaan jireen dhulka lama yaqaan rasuulkii loo diray magaciisii lama yaqaan in la halaagay unbuu qur-aanku sheegay faahfaahin intaa ka badana lagama bixiyo culimadu way isku khilaafeen laakiin mar haddaan nas loo haynin warkaa ka bax xadiisna lama hayo aayadna lama hayo asxaabu rasi un ku da rasigana waxaa la yidhahdaa sidiisaba ceelkaa la yidhahda ceelka aan inta la qoday weli aan la dhisin oo karkaaradii iyo dhismihii aan loo samaynin ayaa rasiga la yidhahda niman uun ceel caana lahaayoo magacaa ku caanbaxay bay ahaayeen oo ummadihii hore ka mid inta u dhaxaysa nebi nuux qowmkiisa iyo qolyahan la sheegay inta u dhaxaysay ummado kaloo badan baanu halaagnay bu rabbilahi subxana wa tacaala oo imsa qowman badan baa meeshaa ku jiro o dhexda ku jiro qowm walba markay rasuulkii diideen alla subxaana wa tacaala uu baabiyey oo tirtiray ayb ummadaha waxaa ka dhaxeeyey kulligood ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u caddeeyey tusaalayaal iyo mahmaaho iyo qisas cajiib ah iyo wixii adduunku ahaan jiro looga warramo digniin la siiyo si walbaa loola hadlay markay diideenna ilaahay waa baabi'iyey subxaana wa tacaala war nimankan maka ku noolee nebi maxamed ka soo horjeedow waxaad samaynaysaan waa wixii lagu rogman jiray waxaad ku kacaysaan waa wixii ummada ku baabi'een war isjiro oo nimayo isdaba qabta saasaa la leeyahy macnaha walaqad aataynaa xaqiiqe waan siinay muusa muusa alkitaaba kitaabkii baan siinay tawreed wey wajacalnaa waxaan yeelnay macahu la jirankiisa akhaahu walaalkii haaruuna ee haaruun ahaa wasiiran baan ka dhignay yacni xoojiye mid xoojiye oo yani u kaalmeeya oo u la taliya hawsha la qabta faqulnaa waxaanu nidhi idhabaa aada ila alqawmi qowmkii xaggooda aada aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey fadamarnaahum way u tageenoo way diideen fadamarnaahum markaasaanu tirtirnay kuwii loo tegay ee diiday rususha tadmiiran tirtirid baanu tirtirnay waanu baabiinay wa qawma nuuxin nuux qowmkiisa iyagana waan halaagnay damarnaahum tay ku xidhantay wa qawma nuuxin nuux qowmkiisana waanu tirtirnay iyagana lamaa kadabuu markay beeniyeen arrusul rusushii markay beeniyeen aqraqnaahum waanu maanshaynay oo biyaan ku hafinay biyaa lagu baabi'iyey wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay linnaasi dadka waxaan uga dhignay aayatan calaamo lagu waana qaato calaamo lagu cibro qaato iyo astaan lagu quustaanu dadka uga dhigno dersi ah wa actadnaa waan yeelnay waan diyaarinay lilaalimiina aalimiinta waxaan u diyaarinay cadaaban cadaab baanu u diyaarinay aliiban oo xanuujiya aakharana cadaab yaa sugaya adduunkana hadda cagtaa la mariye waa kaa la baabi'iyey wa caadan ree caadna waan tirtirnay wa thamuudan ree thamuudna waan tirtirnay wa asxaaba arasi ceelkii aan la dhisin asxaabtiisiina waan tirtirnay wa quruunan ummado ayaanu tirtirnay oo bayna dalika kaa la soo sheegay u dhexeeya kaiiran oo fara badan nuux iyo kuwa ka dambeeye la sheegay in kalaa udhexaysa on meeshan lagu sheegin macna wa kam ahlaknaa min alquruuni min bacdi nuux somayna soo mara nebi nuux gadaashiisa imise ummadoodba cagta la mariyo la baabi'iyey saas way macna wa kullan mid kasta oo ummadaha la soo sheegay ka mida darabnaa waan caddaynay lahu isaga waxaan u caddaynay alamhaala mahmahyaal tusaalayaashii qisooyinkii cajabta badnaa dhinac walbaa wax laga tusay oo waa loo mahmahayo waxbaa loo cadeeyey ummadihii ka horreeyey qisaskoodii baa loo sheegay baa laga wadaa wa kullan mid kastoo ummadaha ka mid a tabbarnaa waan baabi'inoo waan halaagnay tatbiiran baabi'in idinka marka ma ka fiicantihin ma ka awood badantihin maxaad isku halaynaysaan sababtii laysku halaagi jiray haddaad la timaadeen waxa idin sugaya waa uun jidkii la mariyey idinkana in laydin maryo wey macna walaqad aatow cala alqaryati alatii umtirat matara saw afalam yakunuu yarawnaha bal kanuu laa yarjuuna nushuuraa walaqad aatow way yimaadeen reer qurayshe carabtii cala alqaryati degmadii korkeeday yimaadeen allatii degmadaasoo umtirat la da'siiyey matara sawi allatii qaryadaasoo umtirat la da'siiyey matara sawi yani xumaanta roobkeeda xumaanta roobkeeda lagu da'siiyey afalam yakuunuu miyaynan ahayn yarawnahaa kuwa arkaya miyaynan ahayn bal iskaba dhaafi kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna kuwa aan rajaynaynin nushuuran soo bixin waidaa goortii racawka ay ku arkaan nebiyow in yattakiduunaka maa yattakiduunaka kaama samaysanayaan ilaa huzuwan jeesjees mooye qaa'iliina xaal ay leeyihiin ahaadaa kani alladii kii miyaa bacata allahu alla uu soo bixiyey rasuulan asagoo lasoo diray rasuulan xaalu ya mid lasoo diray inkaada wuxuu sigay layudilunaa inuuna lumiyo can aalihatina ilaahyaashanada inuu naga lumiyo lawlaa an sabarnaa inaan sabirnay haddii lala' yahay calayha aalihada dusheeda adkaystiganaga haddii uusan jiri lahayn allh waana duubsan laha wasawfa yaclamuuna dib bay ka ogaan doonaan xiina waktiga yarawna ay arkayaan alcadaaba cadaabka ay arkaan man kuma adallu lunsanaan badan sabiilan xagga jidka maalinkaasay cabaan doontaa wy man walaqad aatow cala alqaryati alatii umtirat matara saw qaryadaasi waa qaryatu saduum waa degmadii qawmu luut ay deganaayeen degmadii deegaankii reer luut waay markay shaam usii socdaan oo ay ka soo tijaaraysanayaan bay sii mari jireen markay soo socdaanna way soo mari jireen wa inakum latamuruuna calayhim musbixiin wa billayli afalaa tacqiluun habeenkii iyo maalinba way sii maraan oo way soo maraan war miyaydaan caqli lahayn baa laleeyahy meeshan raqdoodii baa taalla guryahoodiioo dumay magaalooyinkoodiioo baaba'day wixii bay sii maraanoo soo maraan kumana waana qaataan kumana waana qaataan yani waxa wey waa shay caadi oo yani noloshooda uun ka miday noqotay taasaa la tilmaamayaayo rabbi wuxuu leeyay walaqad aatow cala alqaryati alatii umtirat matara saw degmadii waxay soo mareen oo ku yimaadeen degmadii la da'siiyey xumaanta roobkeeda lagu da'siiyey oo muxuu ahaa roobka xune u da'ay roobka xume lagu da'siiye waa kan soo marnay markii la dabarogay waa kii dhagaxyaanta lagu garaac sooma alla subxaana wa tacaala dhagaxyaan ayaa uu roob uga dhigay oo ku baabi'iyey marka roobka xun ee lagu da'siiyey dusheeda waa dhagaxyaantii sijiilka ahayd ee lagu baabi'iyey wey macnaha taasay sii maraan oo soo maraan afalam yakunuu yarawnahaa miyaynan ahayn kuwa arkay war may ku cibro qaataan oo ku waana qaataan oy ku quus qaataan laakiin waxayna taasi u dhacayn waxa diidan mataqaanaa inay sii maraan oo soo maraan oo aynan waxba ku waana qaadanin waxaa keenaya laa kaanuu laa yarjuuna nushuuran in laysa soo bixinba mayna rajayn maba rajaynayaan ilan ruuxu sidiisaba wuxuu waana qaataa oo caqli yeeshaa oo fikira oo aayaadkan iyo waxa adduunka ka dhacaya ku waana qaataa markuu isleeyahay dib baa lagaala xisaabtami doonaa oo nolol danbaa jirta oo sidan layskaga hadhi maayo taasi markay ku jirto ayay cabsidu gashaa waana qaadashaduna gashaa laakiin mar haddayna uusan rumaysnaynba nolol danbaa jirta iyo xisaab baa jirtaba hadduusan rumaysnayn hadda waxa weeyaan wuxuu ku qaadanaya ma jiro bal kaanuu laa yarjuuna nushuuran kadib baa rabbi subxana wa tacala wuxuu inoo sheegay nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh inay ku jeesjeesi jireen markay arkaan nabiga sal lay waslam jeesjees bay ka dhigan jireen waa durayaan waa ceebaynayaan waa dhaleecaynayaan waa aflagaadaynayaan waa ku qusquslaya waa ku maadsanaya jeesjees unbayba kaa dhiganaya waxay leeyihiin oo ka mid a waxyaalahay ku jeesjeesayeen a hada aladii bacata allahu rasuula war makanaa ka lasoo dirsaday ma waxna waxa lasoo dirsaday bay leeyihin waxna miya waxa ilahay baa soo dirsada ku haya ma waxna markaasaa waxay leeyihin in kaada layudilunaa can aalihatina wuxuu sigay inuu ilaahyadanadii naga lumiyo haddii aanaan sabri lahayn aan ilaahay waynu adkaysanay mooye adkaysigeenna iyo raganimadeennu haddayna jiri lahayn ninku waa ina sigay saasay leeyihin waa ina sigay oo ilaahyadeeniibuu iyo wixii abka soo gaad ahaa iyo dhaqankeenni hiddaheenniibuu inaga kaxayn gaadhay waynu siganay laakiin sabir baynu ku baxsanay rag adag baynu ahayn bay leeyihin saas weya adaygii aynu adkaysanaynu ku adkaanay taasaynu ku baxsanay qaala almalau aladiina waa suuratu sad baan ugu tegi doonaa an imshuu wasbiruu aalihatakum waintalaqa almalau minhum an imshuu wasbiruu cala aalihatikum odayaashii waa kaakaceen madaxyawooyintoodii markaasay dheheen dardaaran bay ka tageen war ilaahyada ha lagu adkaysto waxbaa yimid saas wahaabiyaa timid ee suufinimada ha lagu adkaysto kale wa saas wixii hore iyo dhaqankii hore ku dheganaada ha ka tegina cadan li saas oo xaqa qaato oo xaqa ku dhegan waxba kuu tari mayso macnaha waxa weeye dhaqan baan lahaan jirnay iyo hiddaan lahaan jirnay iyo waan soo gaadhnay waxba ma saas wey macnaha lawlaa an sabarnaa calayha rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacaala wasawfa yaclamuuna xiina yarawna alcadaaba man adalluu sabiila way ogaan doonaan markii cadaabka ilaahay ay arkaan jid ahaan kii lunsanaa yaa lunsanaan badnaa oo ma nabigay lunsanaan ku tilmaamen ha hadduuna haddayna lunsanaan ku sheegayn way raaci lahayen marka waxay haystaan inuu nebigu lunsan yahay ayaguna quman yihiin taasi waxay kala caddaan doontaa maalinkay cadaabka arkaan oo waxaa u caddoon doonta inay iyagu lunsanaayeen nebiguna uu hanuunsanaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh walaqad aatow caqiiqee way yimaadeen cala alqaryati degmadii korkeeday ku yimaadeen allatii midaasoo umtirat la da'siiyey matara sawi xumaanta roobkeeda lagu da'siiyey oo dhagaxyaanta lagu garaacay taasay soo mareen afalam yakunuu miyaynan ahayn yarawnaha kuwa arkaya oo ku cibro qaadanaya miyaynan ahayn bal iskaba dhaaf inay ku cibro qaataane kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna kuwa aan filaynin nushuuran isa soo bixin in la soo bixinayo maba ayna filaynin rajaba kama qabin waidaa goortii ra-awka ay ku arkaan nebiow in yatakhiduunaka maa yatakhiduunaka kaama samaysanayaan ilaa huzuwan jeesjees mooye oo maxay odhanayaan ahaadaa bay odhanayaa kani alladii kii miyaa bacata allahu alla uu soo diray rasuulan xaal uu yahay rasuul bacata allahu alla soo bixiyey rasuulan xaal uu rasuul yahay rasuulnimo uma ay qirsaneen waa jeesjees in kaada wuxuu sigay layudilunaa inuu naga lumiyo can aalihatina ilaahyaashana lawlaa an sabarnaa inaan sabirnay haddii lala yahay calayhaa ilaahyaasha korkooda inaan ku sabirnay sabirkanagu hadduusan jiri lahayn allalahay waana sigay inuuna lumiyu sigay wey macnaha saas weya bal u fiirso xumaantooda sida loogu qurxiyey afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'ahu xasanan xumaantaada haddii lagu qurxiyo ood wanaag u aragto mushkilada ugu weyn taas wey yani qashinkaa iyo shirkigaa iyo khuraafaadkaa iyo inxiraafkaas ku adkaysiga ay ku adkaysanayaan oo xaqa diidan yihiin baaba waxay la tahayba raganimo iyo dadnimo xaqa la diidayba waxu arkaanba ay diidan yihiin wax weyn oo sharafayba u arkaanba macna bal maqaayiistu say isu bedashay fiir wasawfa yaclamuuna dib bay ka ogaan doonaan xiina waktiga yarawna ay arkaan alcadaaba cadaabka ay arkaan man kuma adallu lunsanaan badan sabiilan xagga jidka hadda meesha waxaa lagu sheegi sababta lumisay maxay tahy ara'ayta bal ka warran baa layidhi man cid ittakhada samaystay ilaahahu midka uu caabudayo hawaahu waxay naftiisu jeceshahay ka samaystay afa anta adiga miyaa nebi maxamedow takuunu ahaani calayhi dushiisa wakiilan kula tala saartay maadaa ilaalin kara am amase taxsabu ma waxaad malaynaysaa ana akarahum intooda badani yasmacuuna inay maqlayaan xaq aw amase yacqiluuna inay fahmayaan oy caqli leeyihiin in hum maa hum maynan ahaanin ilaa kal ancaami xoolaha oo kale mooye bal iskaba dhaafe hum iyaga ayaa adallu baadinimo badan xoolaha ka baadinimo badan sabiilan xagga jidka waxaa ku kalifay inay diidaan xaqii nebi maxamed la yimi salawatu rabbi wasalam iyo xujadii iska cadday baraahiinta inay ku gacan saydhaan waxaa ku kalifay hawadooda hawada waxaa la yidhaahdaa waxa naftaadu ay jeceshahay wixii naftoodu rabto ayay ka dhigteen ilaaha ay caabudaan adiga miyaa kari kara marka adiga miyaa u xilsaaran oo loo lagu xilsaaray marka inaad hanuuniso ruux hawadiisa caabudo balwadiisa caabudo waxay naftiisu ka hesho unbuu caabudaa naftiisu meeshay marisuu maraa mar haddii aad naftaadu waxay ku amarto uun raacdo naftaada ayaad ilaah ka dhigatay aada caabuddo leanna ilahay wuxuu kuugu talagalay inaad amarkiisa qaadato wuxuu samee ku yidhahdana samayso wuxuu kaa reebana ka hadho ilaahna waxaa la dhahaa ka laga amar qaato sidiisaba haddii amka amar qaadashadii ilaahay aad ka amar qaadanaysay addoonka aad ugu ahayd dhanka naftaada aada u leexiso oo naftaada balwadeeda aad adheexdo oo iyadu waxay kugula taliso uun ka qaadato waxay kaa reebtana aad ka hadho haddama ilaah kalaa kuu laaban meeshaan baa ilahnimadaadi gashay naftaadiibaad ka dhigatay mid aad caabuddo saas yani waa dadkan balwadda raacsan balwadaadu hadday ku tidhaahdo yani diinta la dagaalama ula dagaalami balwadu hadday tidhaahdo mukhadiraad iyo maandooriyo cun way cuni qaadkuu cuni sigaarku cuni yani waxa weeye khamradii buu cabi leanna naftaa ka tuftay balwaddii waxay ka gashay inuu zino iyo qashin ka shaqeeyo balwaddii waxay ka gashay inuu gaaloobo hunguri u gaaloobo balwaddii waxay ka gashay bidac iyo wax diinta aan macnaha wax wey ka mid ahnay inuu diin ka dhigto halkaasay ka gashay meel alla meeshii naftiisu ujiiduu u raacaya naftiisu ayuu ilaah ka dhigtay ilah kale ma leh saas wey ruux noocaasoo marka naftiisu ay ilaah u taho iyada uun caabuda allahna aan aqoonin ruux noocaasoo kale ah afa anta takunu calayhi wakiilan ma adaa mid mid loo tala saartay amarka ma adaa iimaan gelin kara oo hidaayo siin kara oo hanuunin kara ma hanuunin kartid saas ilahay baa hanuunka haya subxana wa tacala kuwa noocaasoo kalena ilahay hanuunka waa ka qadiyay subxana wa tacala saas wey macnaha am taxsabu ana aktarahum yasmacuuna aw yacqiluun ma waxaad moodaysaa baa layidhi intooda badan inay xaqa maqlayaan ama ayba caqli leeyihiin oo fahmayaan waa xoolahoo kale saasuu lelahy subxana wa tacala bal iskaba dhaafay jid ahaan xoolaha waaba ka lunsanaan badan yihin waa ka baadinima badan yihin rabbi subxana wa tacala saas wey waa kan soo marnay walaqad dara'naa lijahannama katiira min aljini waalinsi lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha walahum aadaanun laa yasmacuuna biha ulaaika kalancaami ulaaika kalancaami bal hum adallu ulaaika hum lghaafiluun saas mana ulaaika hum lghaafiluun macnaheedu waxa weeyaan xoolaha oo kale wey xoolaha xaggay kagala mid yihiin xoolaha waxay kagala mid yihiin macnaheedu waxa weeye xooluhu haddaad maantoo dhan maslaxadooda iyo dantooda ugu dhawaaqdo ku fahmi maayaan xaqna maqli maayaan haddaad maantao dhan qur-aan ku dul aqrido xujooyin u sheegto xujadii dhawaaqa ay maqlayaan mooye xujadii fahmi maayaan xaqna maqli maayaan xagga fahamka iyo caqliga iyo garashada xoolahay kala mid yihiin bal waaba kasii liitaan barbi subxana wa tacala xoolaha waxay uga liitaan lianna xooluhu iyaynanba ku fahmin oo qur-aan fahmin oo xujo fahmin laakiin ilaahay wixii uu u abuuree ugu talagalay bay ku toosan yihiin kuwani laakiin waa ka leexdeen bini aadamku macnaha haddii uu ilaahay amarkiisa ka leexdo kufriyo inuu gaadhi karo mustawo ka hooseeyo mustawaha xoolaha ayay yani waxa wey qur-aanku tilmaamaya hadduu ilaahay tiisa qaatana sharaf wuxuu yeelan karaa uu malaa'igta ama kula mid noqdo ama kaga adhowaado bini aadamku macnaha waxa weeye darajo wuxuu gaari karaa aad u sarraysa laakiin muxuu ku gaari karaa ilahay tiisa inuu qaato subxana wa tacala hadduu ta ilaahay ka tagana xagga xumaanta iyo dullinimada wuxuu gaari karaa xoolaha meel ka hoosaysa xooluhu ka hoos mari karaa macnaha saas marka caqiidaaan xoolaha waa ka hooseeyaan maxaa yeele xooluhu ilahay bay yaqaanaa subxana wa tacala akhlaaq ahaan xoolaha waa ka hooseeyaan maxaa yeele xoolaha sidii ilaahay u abuuray ayay u socdaanoo u nool yihiinoo u tarmaan balu fiirsad hadda matalan noloshan gaaladu ay maamulaan xoolaha iyo iyaga haddaad isgarab dhigtaan wax badan baa idiin soo baxay khaasatan nolosha reer galbeedku ay ku nool yihiin mujtamacaadkooda wax badanay xoola kaga gedsiin ma jiro bal meelo badan xoolaha ku dhaama xoolaha ku dhaama ma arkaysid weligaa xoolaha haddaad dhaqdeen ma arkaysid dibi dibi fuulahaya iyo orgi orgi fuulahaya iyo rati rati fuulahaya ma arkaysid iyo hal hal fuulays ya laakiin reer galbeedka maxaa lagu hayaa naaga isfuulahaya iyo iyo niman isfuulaya guri wada deganoo waa isqabaan la leeyahy soo xoolaha kama liitaan waa ka liitaan xoolaha dhaam xooluhu waa kala yaqaanaan ninka u ixsaan falay iyo ninka dhibaya waa kala yaqaanaan masalan xoolaha ruuxa garaaco oo garaacistooda badiya markay arkaan waa ka carraa neefku waa carraa ruuxa wax siiye ee soo dhaweeye ee tunka u salaaxee markuu arko saca ama ridu waa kuu soo dhowaanaysaayo markaad u yeedho waa kuu imaanaysaayo ka ag fogaan mayso war allihii abuurtay ee wax siinahaye intaa nimankan wax ku wadaayay hadday garan waayeen soo xoolaha kama liitaan akhlaaq ahaan xoolaha waa ka liitaan caqiid ahaan waa ka liitaan dhaqan ahaan waa ka liitaan xataa haddaad aragto masalan hadda bulsho qoysaskoodu say u nool yihiin balu fiirsada labada ama wax meher ay ku magacaabaan ha isku guursadeen ama ma aheed jidkaaba ha iska heleen ilmihii markuu dhasho hooyadii waa korinaysa way ku rafaadi way ku rafaadi way ku rafaadi mantaga ka tir xafaayada ka bedel yacni waxa way u soo jeed say ugu rafaadsan tahay mar alla markuu sideed iyo toban jir gaadho isma yaqaanaan duurkaasu galay tii dhashay ee korisayba ma aha xoolaha ma taqaanaan xooluhu neefku hooyadii wuxuu u baahan yahay inta uu nuugahay sooma laakiin hadduu ka go-o ismaba yaqaanaanba bal waxaa laga yaabaa hooyadii inuu dib ugu noqdo sooma kuwana sidoo kale wey bal ilaahay amarkii hooye waxaad arkaysaa saddex ilmood afar ilmood dhashay oo ey la nool ey nolosheeda eygaa ay la nooshahay bay ku dhammaanaysanaysaa kuna dhimanaysa waxaa laga yaabaa baktigeeda marka dambe inuu eygu cuno eygii saaxiibkeeda ahay ee guriga kula noolaa waxaa lagu leeyahay marka dambe eygii baa dhaxlaya waxaa laga yaabaa saddex ilmood afar ilmood dhashay baa jooga haddana maca daalika waxaa lagu leeyahay eygii baa gurigeedii dhaxlaya sheekh bashiir wadaad la yidhahdo maraykanka maalmeed buu sheegay guri aan deganaa buu yidhi oon ku jiro kira ugu jirnay baa maalintii dambe waxaa la yidhi yacni looyarkii baa waraaq noo soo qoro wuxuu yidhi gurigii heblo ay lahaydeed ku jirteen ogaada maanta laga bilaabo eygeedii hebel ahaa baa ku wareegay iyadiina way dhimatay marka wakiil hebel baa mas-uul ka ah oo wakiil u ah eygaa isaga ah lacagta accountiga kusoo shuba eygaasaa iska leh ilaahay baan idinku dhaariye bal dhaqankaa idinku fiiriya aawey bini aadamkii iyo caqligiisii iyo dadnimadii aawey ya yacni waxa weye rabbi subxaana wa tacaala markuu leeyahay waa xoolahoo kale bal waa kasii liitaan waxaa laga yaabaa shabaab badan iyo dhalinyaro badan iyo dad badan inay ku kadsoomaan war nimanku waa kuwan teknolojiyada iyo horumarka iyo diyaaradaha iyo satalaydyada iyo macnaha waxa weye waxaan soo saaray iyo kombyuutarka see aawe caqli darrada lagu sheegaya aawe war wax bir la dhisa iyo guri la dhisa macno weyn male bini aadamnimana ma keenayso sumayna adag baa la yidhahda aboorka sumayna aboorka aboorku guri intee leeg buu dhisaa ya aboorku dundimo wuxuu taagaa bini aadamku ma uusan taagi karin ya diyaarad bir baa laysku xidhxidhay iyo bir baa la keenay iyo waxbaa laysku xidhay satellite baa booday iyo war u kaadiye yaa ku abuuray maxaase lagu abuuray intaa ma ka jawaabi karaa mase ku doosan yahay maya wax uu yahay marka ma jiro inayna caqli lahayn oo garasho lahaynna maalinta qiyaamada markay tagaan ayagaa waxay odhan doonaan wa qaaluu law kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir caqli ma jiro insaaniya ma jirto bini aadanima ma jiro xoolanimaa la noqday bal xoolanimadii waa laga hoos maray taasaa innagana marka laylala damacsan yahay sharafka iyo qiimaha aan haysanno iyo dadnimada ilaahay ina siiyey baa laynagala dagaalsan yahayo sideediba ruuxu hadduu jiran yahay wuxuu jecel yahay dadku inay wada jiradaan soo ma midka faqiirkaa wuxuu jecel yahay in faqiir la wada noqdo bini aadamka xasad baa ka buuxa saas daraaddeed waxay rabaan maadaama iyagu ay ka hoos mareen xoolihii hadda inooma ogola inaynu inagu xoolaha ka sarrayno bini aadan jira noqono isku meel inaan noqonay doonayo wadduu law takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaan isjira marka sharaf baad leedihiin qiimaa ilahay idin siiyey gaalka inaad kor u fiirisaan mahe inaad hoos u fiirisaan gaalka waa inaad u fiiriso inuu yahay wax dulloobay oo aan qiimo lahayn oon dadnimo lahayn oon sharaf lahayn oo insaaniyadii ka dhacay oo xoolaha ka hoos maray ishaa haddaad ku fiiriso wixiisi iyo dhaqankiisa inaad iska fogaysa mooyaane wax ka raadsan maysa laakiin mushkila maxay imaani markaan gaaladii kor u fiirino oon idhahno technolojiyaay soo saareen xaggay mareen wallahi adduunka iyagaa haysta waa ilbax ha waa hor mareen inagu waan dambaynaa gaadhaa dhalanaysa marka gaadha ka dabataga seen ku gaadhnaa dhaqankoodii qaado oo xagga ka bood oo say u labistaan u labiso oo jeegada xiiro oo say yeelaan yeelo oo filimada daawo oo wax alla wixii xaggooda ka yimaada qaado waa kan qasulfikri maskaxdii baa laga qabsaday marka waa kuu dhammaatay markaas gaalkan marka arag inaad ka fiicantaho islaam iyo diin kaga fiicanta akhlaaqiyaad inaad kaga fiicanta waxba ma aha intaa hadday ku gasho waad xifdisnaan insha allahu tacala laakiin daba orodkan laga daba ordaya dhaqamadooda la raadinaya akhlaaqdooda in la qaataay waa dacfi nafteenna ku jira dacfi iyo faham la-aan iyo garasho la-aan way macnaha saas weyaan ara'ayta bal ka warran buu rabbi subxana wa tacaala man cidda ittakhada samaystay ilaahahu midka uu caabudaya hawaahu hawadiisa ka samaystay afa anta adiga miyaa takuunu ahaani calayhi dushiisa wakiilan ku la tala saarto oo xifdiya oo hanuun iyo hidaayo siiya maadaan noqonaya ma hanuunin kartid wey macnaha ayib waxaas yani waxa weye selafka qaarkood laga wariya jaahiliyadii carabta waxay ahaayeen ninku muddu wuxuu caabudayaa sanam cad sanam cad waxoogaa buu joogayaa sanamkii caddaaba haddana waxaa la qumanaanaya mid madow inuu ku bedasho kii caddaabuu iska tuuraya mid madow buu soo qaadanaya kii madoobaa buu ka daalahaya markaasuu haleeya wallahi naftaadu maanta mid mado mid waxay rabtaa cas mid cas buu ku bedelanaya kolba naftiisu say rabto nafta unbaa hogaamisa war maxaad ka cad ku dooratay ka guduudan ku doorato ka madow maxay ku kala gedisan yihiin isweydiin maayo naftaada unbaa rabta wy maana saas afa anta takunu calayhi wakiila am amase taxsabu ma waxaad u malaynaysaa ana akarahum intooda badani yasmacuuna inay maqlayaan xaq aw amase yacqiluuna inay fahmayaan in hum maa hum maynan ahaanin ilaa kalancaami xoolaha oo kala mooye ma fahmayaan waxaan ta ahayn ilaa kalancaami xoolaha oo kala mooye bal iskaba dhaafe hum iyagu adallu iyaga ayaa baadinimo badan sabiilan xagga jidka iyagaa baadinimo badan waxay u nool yihiin waa caloosha iyo farjiga wax cun wax cab hoy iyo shahwada gudo carwakaasi intaa wax ka badanoo gaalo u noosha ii sheega ma sheegi kartaan ma jirto maxaan cunaa buu ku dhihi maxaan cabaa buu ku cejay xageen galaayoo gurigii samaybu ku cejay maxaan fulaayoo gaadiidii noqduu ku cejay intaa markuu helo shahwaa qabane xageen ku gutaabuu ku dhihi soo xoolihii un maah xooluhu waxay cunaan waxay cabbaan meelay ka galaan hoy ay galaan iyo shahwada meelay ku gutaan bini aadamka intaa shay ka muhiimsan buu ilahay u abuuro ugu talagalay waana midda maqan saas maana ahdaafta uu u nool yahay waa cibaado waa aakharo waa qiimo ka weyn midkan adduunyada daahirkeeda ka muuq saas way maana marka gaalada iyaga yani waxa weeye sida ay xoolaha uga hooseeyaan oo uga baadinimo badan yihiin meelo fara badan bay kaaga muuqanaysaa ama hadafkay u nool yihiin ama akhlaaqiyaadkooda ama caqiidadooda ama qaabkay u nool yihiin macna saas weya alam tara ilaa rabbika kayfa madda adilla walaw shaaa lajacalahu saakinan uma jacalna ashamsa calayhi daliila halka waxaa laga gudagalay rabbi subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa soo dirsaday aayado waaweyn kownka makhluuqaadkiisa markaad u fiirsato waxay ku tusayaan awooddiisay ku tusayaan awood dhamaystiran inuu leeyahy marka aayaadka ilaahay kawnigaabaa wax laynaga tusaya oo xaggooda laynoo jeedinaya alam tara miyaadan ogeyn ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa miyaadan arkayn kayfa sideebuu madda u fidiyey ama u taagay addilla hooska walow shaaa hadduu doono lajacalahu hooskii wuxuu ka dhigi lahaa saakinan mid xasiloon buu ka dhigi lahaa uma kadibna jacalnaa waan yeellay ashamsa qoraxdii daliilan shay ku tusa calayhi hooskaa korkiisa uma kadibna qabadnaahu waanu soo qibloonno waan qabannay hooskii ilaynaa xagganagaan u soo qabannay qabdan qabasho yasiiran oo fudud qarsoon ama yar wa huwa alle alladii midka weeye jacala yeelay lakum idinka alleyla habeenka libaasan labis idinka yeelay wannawma hurdadana subaatan raaxa idinka yeelay oo wajacala yeelay annahaara maalintiina nushuuran soo bixin idinka yeelay wa huwa alle alladii midka weye arsala diray alriyaaxa dabaylihii diray bushran xaal ay yihiin kuwa bishaaraynay bayna yaday raxmatihi naxariistiisa horteeda wa anzalnaa waan dejinnay min asamaa'i xagga sare waxaan ka soo dejinnay maa'an biyo biyahaasoo tahuuran lagu dahaaro qaato linuxiya inaan noolayno daraaddeed bihi biyaha sababtooda baldatan beled maytan oo dhintay wa nusqiyahu iyo inaan waraabinno daraaddeed mimaa khalaqnaa waxaan abuurnay xaal uu kami ay ka mid yihiin ancaaman xoolo iyo wa anaasiya dad kasiiran oo fara badan alam tara ilaa rabbika kayfa madda dil miyaadan arkayninoo kuu muuqanin sida rabbigaa u fidiyey hooska mufasiriintu waxay u badan yihiin hooskaa la fidiyey waa waktiga u dhaxeeya waaga berigiisa ilaa qoraxdu intay soo baxayso dhulkao dhan waa wada hoos waa iftiin hoos fidsan ah hoos fidsan hooskaa fidsan waa hooska jannada oo kale wey dhulkii oo dhan waxaa haysta hoos baa haysta hooskuna waa fidsan yahay oo meeluu ka bilowdayo meeluu ku dhammaado ma leh hooskaa fidsan buu alla yeelayaa subxana wa tacala hadduu alla doono marka sidaasuba u dayn lahaa walaw shaaa lajacalahu saakinan hooska maba faydeene saasuuba daa'im kaga dhigi lahaa allah hadduu doono subxana wa tacala soo ma yeeli karo wuu yeeli karaa inuu hoos meesha yaallo maxaa ina tusay waxaa ina tusay qoraxda soo baxday qabatay uma jacalna ashamsa calayhi daliilan haddayna qoraxdu soo bixi lahayn inaan hoos ku jirno mayna garaneen sooma masalan waxa way xilligaa hadda aan sheegnay waaga berigiisa ilaa qoraxda soo bixitaankiisa intaad udhaxayso meel kastood taagan tahay inaad hoos ku jirto kulama ah soo saas ma qoraxdii markay soo baxdo ayaa waxaa yuu hooskii dhulkii qayb wuxuu noqonayaa qaybna qoraxdiibaa haysa qaybna waa hoos qoraxda marka soo bixitaankeeda baa wuxuu yahay shaygii ku tusahayay hooskani inuu hoos yahay uma jacalna shamsa calayhi daliilan daliilka ku tusaya hooskani waa qoraxda soo bixitaankeedu ku caddaanaya macna liana alashyaaa bididdiha tatabayin baa la dhaha ashyaadu sideedaba lidkeeday ku caddaata ayib hooskii baad arkaysaa isagoo haddana la qabanayo oo in yar in yar loo qabanayo qabdi yasiir a macnaha waxaa loo wadaa xaggii shaygii uu hoosku ka yimid ayuu hooskii u durkayaa saas wuu noqonayaa wuu faydmayaa wuu faydmayaa haddana ma dareemaysid waxoogaa markaad ka joogto haddaad fiiriso hooskii meeshii uu joogay saacad ka hor waa ka durkay laakiin haddaad isha si kasta ugu fiiriso kuma muuqanayso isagoo socdo oo durkaya si yasiir ahoo fudud baa loo qabanayaa oo loo durkinayaa oo loo laabaya qabdan yasiira midaasi waa mucjizo la yaab la wey bal hooskan fidsan haddana in yar in yar loo uruurinayo haddana marka ugu dambaysaba shaygii uu ka soo baxay gudihiisa salkiisa ku uruursanaya haddana mar labaad baxayo oo fidaya qoraxdu markay dhacdana ku noqonaya siduu ka soo bilowday oo hoos aan wax ku tusayaba jirin buu haddana noqonaya sidaasuu ku socdaa yaa maamulaya waa su-aal ah wuxuu ku tusayaa awood xoog badani inay ka dambayso maamulayso shaygan wax bini aadam faragelin karo ama khalqi uu gacan ku leeyahay ma aha waa wax saa u socdaynu arkayna ilahi baa maamulaya subxana wa tacala ta labaadii waxa weeye wa huwa aladii jacala lakum alleyla libaasan bal habeenkii u fiirsada habeenkii labis aada huwan tihiin way khalqigoo dhan habeenku markuu galo waa ku beerto ama busto aada huwan tahay wey wax badan baa kala asturan wax badanoo yani muuqday baan la arkaynin khalaa'iqdii oo dhan baa maradaasi wada huwanaya hurdadii bal iyadana u fiirso raaxa laga dhig maalintii oo dhan baa daali oo rafaadi ood ordi adiga oo macnaha daalanoo rafaadsan baad imaanaysaa waad yaro seexan raaxo iyo nasiinay noqotay subaxdii markaad soo kacdo nashaadkii iyo xooggii kugu jiray shalayto ayaa dib kugu soo noqday subax raaxa ilaahi subxaana wa tacala idin yeelay wey inaad ka nasataan oo ka raaxaysataan daalkii aad shaqada kusoo daasheen macnaha waxaa kaleeto oo maalintiina ilaahay wuxuu idinka dhiray nushuuran mid aad soo baahdaan ood soo baxdaan ood guryaha ka soo baxdaanoo shaqo aadaan bal u fiirsa magaalooyinka waaweyn haddaad habeenkii marto waxaad isdhihi malaha meeshan lagugama noolaba wax dhaqaaqahaya iyo wax socda arki maysa jidadkiibaa halka markaad ka fiirisa ilaa halkaa kuu muuqda aroortii markii la gaadho oo xilligii shaqada la gaadho waa nushuur wakaa waa la wada yaacaya mid xafiis ku socda mid xamaal u socda mid dukaan u socda mid qaab kale u socda wakaa khalqigii waa soo wada baxeen waa la yaacaya wa jacala nahaara nushuura bal ilaahay baa idinku dhaariyay jadwalka ayaa dejiyey waa jadwal aan ku soconno inaguna ayna dejisanin wey ya habeenkii waa la wada seexan subaxdii waa la soo wada kici maalintii waa la shaqaysan hurdadii waa nasiino habeenkii waa mugdi maalintii waa iftiin ma shaqaynu ku leena hawshaan jadwal intaynu ka fadhiisanno khubara inaga inaga mida ka fadhiisteen inoo dejiyeen oo caalamku saaca ku socda ay dhehen miya maya midda kale waa shay cajo badan oo maalinkii adduunka la dhisay ilaa maalinkaa maanta wax iska bedelay uusan jirin bayactir uma baahna meel in laga hagaajiyo uma baahna wax kharrimay oo soo dhacay ma laha namaamkii daqiiq ahaabuu wixii ku socdaa soo qudro iyo awood cajo badani kama dambaysa marka taasuu kugu tusayaa allihii abuurtay subxaana wa tacaala ee maamulayay waxaa kaleeto intaa dheer alla subxaana wa tacaala dabaylihii buu soo diraa ayaga oo kuwa bishaaraynaya naxariistiisa horteed dabayluhu sidoo kale waa makhluuq cajo badan iyaguna xaggay ka imaanayaan xaggay ka imaanayaan waxay hor socdaan ilaahay naxariistiisa oo roobkii ah roobkii bay hor socdaan ilan daruurtu dabaylna gadaal bay ka kaxaynaysaa dabaylna hore bay ka socotaa way hor wadaa dabayshii iyadoon roobkiiba ku soo gaadhin oon daruurtii ku soo gaadhin bay dabayshii waxay kuu keenaysaa saxansaxadii roobka markaasaa la farxayaa oo dadkii bishaaraysanayaan oo roob baa inoo soo socda oo xoolihiibaa macnaha waxawey daaqi doona oo beerihiibaa inoo bixi doona oo dhulkiibaa doog soo saari doona waa la farxaya yacni dabaylahaasaa kala wada oo daruurta biyaha wadaya yacni dawsida iyaga ayaa wada rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala samada waxaan ka soo dejinay biyo lagu dahaaro qaato dahuuran dhacda markii la kordhigo waa saxuur iyo dahuur iyo facuul waxaa la yidhahdaa bimacnaa shayga lagu dahaaro qaato ama lagu saxuurto baa la yidhahda saas mana dahuuran mid lagu dahaaro qaato ayaan ka yeelay bu rabbi subxana wa tacala biyaha samada maxaa loogu soo dejiyey beled mayd ahaa inaan ku noolayno xoolo iyo dad badan oo khalqiga naga ka midana inaanu ku waraabino ayaan ugu talagalay bu rabbi subxana watacaala saas mana alam tara miyaadan arkaynin ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa kayfa sida madda uu u fidiyey adilla hooska sida uu u fidiyey subaxdii oo walow shaaa hadduu doono alla lajacalahu wuxuu ka yeeli lahaa hooska saakinan mid xasiloon oo sidaa baaqi ku ah saasuuba u dayn lahaaba uma kadibna jacalnaa waxaanu yeelnay ashamsa qoraxdii daliilan shay kutusaya calayhi hooskaa korkiisa kutusaya uma kadibna qabadnaa waan qabanay ilaynaa xagga nagaanu qabadnaahu hooskii ayaan qabanoon celinay ilaynaa xagga naga ayaanu u qibdoonnay qabdan qabasho iyo siiran oo yar ama qarsoon si fudud oo yar oo sahlan ayaanu u qabanay oon u celinay bu rabbilahi subxana watacala wa huwa alle alladii midka weeye jacala yeelay lakum idinka alleyla habeenkii libaasan labis lahu wado idinka dhigay labis iyo astur buu idinka dhigay wannawma hurdadiina subaatan idinka dhigay mid goysa dhaqdhaqaaqiina oo aada nasataan ood raaxaysataan wa jacala yeelay annahaara maalintiina nushuuran soo bixid idinka dhigay mid aad baahdaan oo shaqadiinna u baxdaan wa huwa alle alladii midka way arsala diray alriyaaxa dabaylaha diray bushran xaala ay yihiin kuwa bishaaraynaya bayna yaday raxmatihi naxariistiisa horteeda oo roobkii laga wado roobkiisa uu addoommada ugu naxariisanaya hortiisa ayay bishaaraynaya wa anzalnaa waan dejinay min asamaai samada xaggeeda maa-an biyaan ka soo dejinay biyahaasoo tahuuran lagu dahaaro qaato wixii nijaasa ku dhaqataan ku weysaysataan ku qabaysataan wixii wasaqooba ku dhaqdaan tahuuran linuxiya si aanu u noolayno bihi biyaha sababtooda baldatan beled beledkaasoo maytan dhimatay wa nusqiyahu iyo inaan waraabino daraaddeed mimaa khalaqnaa waxaan abuurnay xaal uu ka mid yahay an ancaaman xoolo mimaa khalaqnaa waxaan abuurnay xaal ay ka mid yihiin ayaa waxaan ku waraabinay ancaaman xoolo iyo wa anaasiya iyo dad kasiiran oo fara badan xoolihiiyo ooman oo abaarahayaan iyo dadkiiyo biyo u baahan baa ilaahay subxana wa tacala ku waraabinay walaqad sarafnaahu walaqad sarafnaahu xaqiiqeen roobkii waan gedgedinay sarafnaahu naxariistii u celi madarka u celi yani biyihii sarafnaahu roobkii ayaanu gedgedinay baynahum dadka dhexdooda liyadakaruu inay waana qaataan daraaddeed fa abaa waa diiday akharu nnaasi dadka intooda badan waa diideen ilaa kufuuran kufrin mooye walow shi'naa haddaan doonno nebi maxamedow labacatnaa waan diri lahayn labacatnaa waan diri lahayn fii kulli qaryatin degmo walba dhexdeeda waxaan u diri lahayn nadiiran mid u diga ee falaa tudic ha adeecin alkaafiriina gaalada ha adeecin wajaahidhum la jihaad gaalada bihi qur-aanka kula jihaad jihaadan jihaad kabiiran oo weyn walaqad sarafnaahu damiirka ku jira waxaa fiican in loo celiyo roobkii qur-aankana qaar baa u celiya culimada laakiin sida fiican in qur-aanka in roobkii loo celiyo roobkii ayaan gedgedinay dadka dhexdeedaan ku gedgedinay waxaa laga wadaa roobka da-aya waxaad arkaysaa waa la maamulaya mar xaggaa loo rogayaa qoladaasaa la siinaya kuwa waa ka qatanyihi qolaa lagu yaraynaya kuwa waa ku badan yihi dhulkii waxaad arkaysaa laba buqcadood oo isku xiga oo midna aynan dhibic helin midna roobku ka batay sarafnaahu baynahum waa maamul ilahay baa maamulaya subxana watacala waa la rogrogaya waa la gadgadinaya maxaa loo gadgadinaya liyadakaruu inay waana qaataan daraaddeed oo say u waana qaadanayaan midkii roobka la siiyo dhibicda la siiyana inuu ka shukriyo midkii lagu yareeyeyna ama aan la siininna dembi uu galay weeye inuu toobad keeno liyadakaruu saasaa loogu talagalay laakiin waana qaadasho meeshii laga rabay dadka intoodii badnaa waa diideen inay kufriyaan mooye oo roobkii ilaahay siiyey in ay ka shukriyaan baa laga la-aya ilaahay inay u aqoonsadaan nicmadaa ilaahay siiyeyna u isticmaalaan wuxuu ilahay raalli ka yahay subxana wa tacala dadka intoodii bada diiday xadiis saxiixa nabigeena ka sugan sal alay wasalam subaxdii xudaybiya ayaa roob u da-ay saxaabadii nabiga sal lay slam markaasaa nabigu sal alay wasalam wuxuu yidhi ma maqasheen rabbigiin wuxuu yidhi muxuu yidhi wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii muminun bi wa kaafirun bi asbaxun asbaxa min cibaadii muminun bi wa kaafirun bilkawkab wa kaafirun bi wa mu'minun bilkawkab yani addoommadayda waxaa waabariistay ku i rumeeyey xidigana ku gaaloobay iyo ku xidiga rumeeyey anigana igu gaaloobay kayf wuxuu nabigu wuxuu yidhi alle xalayto roobkii da-ay ruuxii yidhi xidigaana lagu siiyo xidigaana siiyey anigana waa igu gaaloobay xidigana waa rumeeyey ruuxii yidhi ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa nalagu siiyeyna allana waa rumeeyey xidigana waa ku gaaloobay marka roobkan ilaahay ku siinayo allah uqir xidig baa keenay iyo hawadaa keentay iyo dabeecaddaa keentay iyo sheekh hebel baa keenay iyo wadaadkii qabriga ku jiroon barinay baa keenay hadhiih allah baa keenay subxana wa tacala isagana uga mahad celi faabaa aktaru nnaasi ilaa kufuuran ama nicmadii roobka ka dhalatay bay ku xadgudbayaan ama nicmadii lafteedii bay cid aan ilahay ahay u tiirinayaan subxana wa tacala waa diideen dadka intooda badan rabbi subxana wa tacala aayaadka ka dambeeya wuxuu ku sheegayaa haddaan doonno buu leeyahay degmo walba rasuul gooniyaan u diri lahayn oo u diga laakiin maanaan yeelina xilka adaan ku wada saarnay adduunkaas ballaadan allah hadduu doono degmo walba rasuul madax bannaan buu u diri lahaa maka rasuul baa loo diri lahaa madiine rasuul baa loo diri lahaa daaif rasuul baa loo diri lahaa yaman rasuul gooniyaa loo diri lahaa haddaan doonno laakiin maanaa yeeline xilkaasoo dhan baan adiga ku wada saarnay kulli adiga keligaa baan kuugu talagay inaan rasuulka noqo sharaftaana adaan ku siinay inaad ka soo bixi karto ood gudan karto daraaddeed baadna kuu siinay mar haddii ilaahay saa kuu sharfay oo ummaddii oo dhan adiga rasuul kaaga dhigay maxaa lagaaga baahan yahay falaa tudici lkaafiriina wajaahidhum bihi jihaadan kabiira gaalada warkooda ha yeeline qur-aanka kula dagaalan weliba dagaal weyn af iyo adin xujo iyo sayf kulli kula dagaalan si kastoo suurtagala kula dagaalamala nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh saas wey macana walaqad sarafnaahu xaqiiqe waan gedgedinay roobkii baynahum dhexdooda ayaan gedgedinoo qolana waa ka qadinay kuwana waa siinaa qolana waa ku yaraynaa kuwana waa u badinaa liyadakaruu si ay u waana qaataan u waansoomaan fa abaa way diideen akarunaasi dadka intooda badan ilaa kufuuran kufrin mooye wax kale waa diideen nicmada ay ku kufriyaan walow shi'naa haddaan doonno bu rabbi yihi subxana wa tacala labacatnaa waan diri lahayn fii kulli qaryatin degmo walba dhexdeeda waxaan u diri lahayn nadiiran mid u diga oo yani rasuul iskii u madax banaana falaa tudic maanaan yeelina laakiin adigan kuu wada dirno xilkaa ku wada saarnaye falaa tudic ha adhicin alkaafiriina kaafiriinta adhicin wajaahidhum lana jihaad iyaga bihi qur'aanka kula jihaad jihaadan jihaad kabiiran oo weyn dhaqamadooda iyo xujaj shubahaadkoodana qur-aanka ku burburi markii ay u baahatana seefta kula jihaad af iyo adima kala jihaad wey macna وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا arrimihii baa lasii wadaa ilahi subxaana wa tacaala aayaadkiisa waaweyna ku tusaya xag dhan kalena nicmo u ah addoommada wahuwa alle alladii midka wey maraja diray albaxrayni labadii badood diray haada kani cadbun waa macaan furaatun oo macaan badan wa haada kana milxun cusbo wey ujaajun oo khadhaar wa jacala wuxuu yeelay rabbi baynahumaa dhexdooda wuxuu yeelay barzakhan shay kala teeda wa xijran iyo sharid maxjuuran oo la sharay yacni mancin la manciyey diida la diiday baa dhexdooda la yeelay wa huwa alle alladii midka waya khalaqa abuuray min almaai biyaha xaggooda wuxuu ka abuuray basharan bashar fajacalahu basharkii wuxuu ka yeelay nasaban abtir iyo wa sihran xidid buu ka yeelay wa kaana rabbuka rabbigaana wuxuu ahaaday qadiiran midkii awooda wax kasta alla subxaana wa tacaala huwa aladii maraja marajada laba macnaa lagu fasiraa bimacnaa arsala waa lagu fasiraa dirid macnahaasaana ku wadaynaa waxaa kaloo lagu fasiraa waa midka isku dhex daray saana waa la yidhahda macnaha maraja allahaa diray wey labadii badood ayuu diray labada badood hadda waxaa laga wadaa meelaha biyaha macaan ku jiraan iyo meelaha biyaha dhanaanihi dhanaani ay ku jiraan baa laga wadaa baxri baa la wada yidhi maxaa yeelay meeshii biyo badan oo dhan baxri baa la yidhahda marka biyaha dhanaan ama khadhaadhka ah biyahaasi waa baxri waa halbad adduunka meesha dooni baa kaga yaalla biyaha macaanna waa bad kale labadaa badood buu alla diray subxana wa tacala labadii badood midii waa macaanto aad bay u macaanta midina waa cusbo haddana khadhaadh ku darsatay labadaba waan u baahannaha labadaba wayn u baahannaha biyaha macaan nolosheennaa ku tiirsan oo maba jiri karno la-aanto biyaha dhanaanna nolosheennaa ku tiirsan oo say ugu tiirsan tahay badahaa fadhiyaad arkaysaan badahaa fadhiya hadday biyahoodu macaan ahaan lahaayeen way uri lahaayeen hadday uraanna hawaday urin lahaayeen hawadiioo urtayna bini aadamkaay usoo gudbi lahayd iyo khalqiga meesha ku noola lamama noolaadeenba waxa khalaa'iq ku dhex nool iyo inta ku dhex baktinaysa yani waxa weeyaan haddana maca daalika khadhaadhka ay biyuhu khadhaadh yihiin iyo dhanaankaasay baabi'inayaan urka oo dhan markaasaa waxaa ka imaanaysa baddii hawe aada u qiimo badan saas maanaa lamana dulmareen haddayna dhanaanayn oo waa lagu dhiman lahaa urka ka soo baxaya berigana waxay usoo gudbin lahayeen urkaa qarmuun bay usoo gudbin waa lagu baabi'i lahaa khadhaadhkan marka waa u baahanna midda macaana dee nolosheenni baa ku tiirsanba labadaa iyagoo sidaasa jacala baynahumaa barzakhan teed buu alla yeelay dhexdooda way kala xidhan yihin wa xijran maxjuuran iyo shariid la sharay waa la kala xidhayoo waa la isu diidayoo midba midda kale ka sayid calayn maysa isku xadgudbi maayaan biyihii macaanaa meeshanay ku jiraan webiyaashii iyo ilihii iyo togogkii iyo ceelashii iyo halkanay joogaan biyihii qadhaarana daris bay leeyihiin waa kuwane dhanaanka ah haddana maca daalika mid walba meeshiisuu fadhiya hadduu alla doonso isma fakiyeen muxuu yahay teedka kala teedaya teedka kala teedaya waa dhulka haddana qaabka ilaahay u hagaajiyey bal u fiirso waxa weeyaan baddu way ka hooseysaa berriga jooga baddu berriga waa ka hooseeya berrigana waa meesha biyaha macaan ay fadhiyaan haddii jooga berrigu uu hooseyn lahaa oo baddu sarrayn lahayd biyaha badda ayaa soo kici lahaayoo berriga imaan lahaa soo ma biyihii marka waa isku xadgudbi lahayen waa isgeli lahayen laakiin ilaahay baa teed u sameeyey kala xidha kuwana halkalay fadhiyaana waa u baahannahay kuwana halkalay ku jiraana waa u baahannahay saasaa loo kala xidho ilahi subxana watacala uu kala xidhay culimada qaar ka mida waxay leeyihiin mehe waxaa laga wadaa ayaga oo hal meel ku wada jira ayay haddana kala xidhan yihin oo waxaad arkaysaa badda iyo meelaha biyaha macaan ay iska galaan waxaad arkaysaa biyihii macaanka ahaa iyo kuwii khadhaadhka ahaa oo haddana kala socdo isgarab socdo halkan haddaad ka darsato waa macaan tahay dhinacan haddaad ka darsatona waa biyihii milixda ahaa maxaa u dhexeeya markaa oo kala celinaya xaajisku muxuu yahay waa qudro rabbaani awey awood rabbaani oo muuqanin baa meesha ku jirta saas maana ayib sidaana culimaa kufasir kadib baa rabbi subxaana wa tacala wuxuu yihi allah subxaana wa tacaala waa midka abuuray biyaha xaggooda bashar ka abuuray bini aadamka wey basharkii markuu abuurayna wuxuu ka dhigay asfir iyo xidid nasabka waxaa laga wadaa ilmuhu markuu dhasho abtir unbuu leeyahy abtir aabihii buu ku abtirsadaa waa raggii abtirka ragguu ku yimaadaa sihiriguna wuxuu ku yimaadaa dumarkuu ku yimaadaa oo dee dumarkaa lagu xididaa masalan waxay ka dhigan tahay sihirigu sidiisaba shay laysku shiilay baa la dhahaa shay laysku shiilay yani waxay ka dhigan tahay bini aadamkii intuu batay oo tarmay oo kala baxay oo kala fogaaday baa waxaa u dhexeeya oo isku soo celinaya oo isku shiilahaya xididnimada saas masalan reer hebel iyo reer hebel oon is aqoonin dad kale jinsi ah haddana xididnimaa ka dhexaysa haween baa isu keentay gabadh baa isu keentay oo macnaa waxa way isku mishay soo maana khalqigu marka waa abtir oo waa raggi oo lagu abtirsado iyo xidid oo dumarkii ku imaanaya iyo kala guursigii sidaasuu ilaahay ka dhigay asalkana maxaa laga wada keenay biyaa laga wada keenay saas biyay ka wada yimaadeen waa qudro rabbaani oo cajab badan wey macnaha rabbigaana subxaana wa tacaala midkii awoodo ayuu ahaaday wax kasta wa huwa alla aladii midka wey maraja diray albaxrayni labadii badood diray haadaa kanid cadbun mid macaan wey furaatun oo aada u macaan wa haadaa kana milxun cusbo weeye ujaajun oo khadhaadh wajacala wuxuu yeelay baynahumaa dhexdooda barzakhan teed shay kala teeduu yeelay oo haddaynu nidhaahno yani waxa weye waa dhulkii u dhexeeyey ee ingegnaaya kala celinayana waa suurtagal barzaqa haddii la yidhahda ma ahe waa qudro rabbaaniyo biyahan dariska ah ama isla socda kala celinaysana waa suurtagal macnaha wa xijran baan yeelay sharaf wa xijran sharid ayaan yeelay sharid yani xijriga waa kaan xalay darsiga horena soo marnay xijriga yani waa xarimid diidid laysu diiday wa xijran baan yeelnay sharid iyo diido maxjuuran oo la sharay oo la diiday oo laysu diidayoo marna ayna isgaadhayn wahuwa alle aladii midka waya khalaqa abuuray min almaai biyaha xaggooda basharan biyaha manida dhibicda manida oo xaggeeda wuxuu ka abuuray basharan bini aadam buu ka abuuray fajacalahu wuxuu ka yeelay basharkii nasaban buu ka yeelay abtir iyo factirsi yani oo raggii lagu abtirsado wa sihiran iyo xidid buu alla ka yeelay oo dumarkii ah xididna waa ka yeelay abtirna waa ka yeelay biniadamku waa intaa qaarna abtir baa idinka dhexaysa qaarna xidid baaba tihiin ayib wa kaana rabbuka rabbigaana wuxuu ahaaday qadiiran midkii awoodo ayuu ahaaday wax kasta wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illahi alla kasakow maa laa yanfacuhum waxaan anfacaynin walaa yaduruhum aan dhibaynin wa kaana alkaafiru gaalkuna wuxuu ahaaday calaa rabbihi rabbigii dushiisa dahiiran mid ka yani waxa weeye mid ka hiiliyey calaa rabbihi rabbigii dushiisa dahiiran mid ka hiiliyey buu ahaaday wamaa arsalnaaka maanaan ku dirin nebiyow ilaa mubashiran mid bishaaraynaya adigoo a mooyaan wa nadiiran digaya qul waxaad dhadaa maa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi waxyiga korkiisa min ajrin wax ujuuro ah ilaa man cid mooye shaaa doona an yattakhida inuu samaysto ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa sabiilan jid wa tawakal tala saaro cala alxayi allaha nool korkiisa tala saaro alladii allahaasoo laa yamuutu aan dhimanayn wasabbix nazah oo ceeb oo dhan ka foge bixamdihi mahadintiisa adoo wata mahadintiisa lala qabo adoo mahadinay wa kafaa waxaa ku filan bihi isaga ayaa ku filan bidunuubi cibaadihi addoommadiisa dembiyadooda khabiiran xogogaal xogogaal xaggii isagaa ugu filan rabbi subxaanahu wa tacala macnaheedu waxa weeye allahaasi intaa la soo sheegay samaynaya oo idiin muuqato bal inta aayaad iyo calaamooyin qudro iyo awood ku tusahaya intaa la soo sheegay keligii baa samaynaya haddana saa ay tahay caqli xumadooda waxay caabudayaan alla ka sogiisa oo alla ka sokow waxaan wax taraynin oo hadday caabudaan waxba aan u qabanayn aan dhibaynin oo hadday cibaadadiisa ka tagaanna aan dhib u geysan karin kaafirkuna wuxuu ahaaday rabbigii korkiisa mid ka hiiliya calaa rabbihi dahiiran waxaa laga wadaa yacni wuxuu u kaalmeeyaa shaydaanka iyo xisbiga shaydaanka alle iyo xisbigiisana wuu ka kaalmeeya wuu ka hiiliyaa macnaha macnaha waxaa laga dhigayaa xisbi shaydaan hogaamiyo iyo xisbiga ilaahay subxaana wa tacaala baa dagaal ka dhexeeya kaafirku marka wuxuu la jiraa xisbiga shaydaanka yuu ka hiiliyey xisbigii ilahay buu ka hiiliyey subxana wa tacala wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiiran maxaa yeelay yacni waxaa la rabay inuu ilaahay tiisa qaato ku dagaalamo rabbi tiisa hirgeliyo taa macnaha waxa weeyaan naf iyo xoola ku bixiyo muusan yeelina wuu ka hor yimidoo shaydaan buu garab siiyey ilaahay diintiisii iyo dadkiisiina waa la dagaalamay mid ilaahay ka hiiliye baa laga dhigay marka saas wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiiran maanaan ku diri nebi maxamedow adigoo bishaaraynaya oo digaya mooye waxa lagu diray ma aha inaad dadka qasabto inaad diinta gelisood qasab ku gelisana ma aha ee ninkii ku raacana u bishaaree kii ku diidana u dig intaa unbaa lagu diray waxaad ku tidhaahdaa war anigu waxanaan idin gaadhsiinayo wax ujuuraa idinkama weydiisanayo xoola idinkama rabo maxaa yeelay bini aadamka haddaad xoolo weydiisato xoolaha aada weydiisatay bakhaylnimo daraaddeed baa laga yaabaa inuu ugaba cararaba mabdaa war anigu xoola idinma weydiisanayo ilaa ciddii doonta inuu samaysto rabbigii xaggiisa jid u samaysta mooye macnaha ujuuradayda ujuuradaydu waxa weeye iyo waxaan raba un in aad ilaahay xaggiisa jidkii aad ku gaadhi lahaydeen samaysataan intaasa aniga wax sharci ah yani waxay ka dhigan tahay adoo yidhi oo kaleeto warniyaho xoola hagaajiso wuxuu yidhi niyaho waxaan ku siiyo war waxba kaama rabee aniga waxtar waxaa ii ah adigu inaad wax istarto saaso kale way maana inaad ishagaajiso xoolahaaga hagaajisadoo dadnimo aad dadnimo yeelato baa aniga waxtar i ah waxtar weyn oo adiga kaa soo gelaya markaa ma jira laakiin isagaad u danaynaysaa sooma saas idinkaan anigu idiin danaynaya ujuuro kale idinkama rabo laakiin waxa rabo waa wax un dantiina oo ah jidkii ilahay aad ku gaari lahaydeen inaad samaysataan intaa un wey macna ayib saa ku dhabalay waxaad tala saarataa nebi maxamedow allaha noole noloshiisu kaamilka tahay aynan dhammaanaynin nolosha kaamilka allaha ku sifaysan midka isaga aad tala saaro arrintaada u dhiib cidna ha ka cabsanin markaa haddaad allaha tala saarato haddee waxa weye cid kaleeto oo wax ku yeeli karta ma jirto allahaasoo aan dhimanaynin oo dhimasho ay mustaxiilka tahay khalqigu way dhiman wa tasbiixso oo allaha nazah baa layidhi adigoo haddana mahadinay rabbigaabaana addoommada dembiyadooda ku filan khabiir ahaan yacni cid kale uu u baahan yaha ma jiro wuu arkayaa wuu la socdaa waa maqlayaa wuu og yahay saas daraaddeed cid kale inay u sheegta ilahay uma baahna subxana wa tacala isagaa ku filan wayacbuduuna way caabudayaan min duuni illahi alla ka sokow maa shay laa yanfacuhum aan anfacaynin oo walaa yaduruhum aan dhibaynin khalqigoo dhan baa taa ka siman wa kaana alkaafiru gaalkuna wuxuu ahaaday dahiiran mid hiiliya oo kaalmeeya shaydaanki iyo xisbigiisuu u kaalmeeya calaa rabbihi rabbigii korkiisuu ka kaalmeeya rabbigii korkiisuu ka hiiliyaayo yani xisbiga ilaahay iyo diinta ilahay buu ka hiiliyaa saasaa laga wada ilan ilahay waxba ma yeeli karne kulligood hadday isu tagaan ilahay waxba ma yeeli karaan subxana wa tacala wamaa arsalnaaka maanaan ku diri nebiyow ilaa mubashiran xaal aad tahay mid bishaaraynaya wanadiiran iyo mid digaya adoo amooye qul waxaad tidhahdaa maa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi waxyiga korkiisa min ajrin wax ujuura ah ilaa man ciddii mooye shaaa doona wax kaloo laga weydiisanaya ma jiro ilaa man cid mooye ee shaaa doona an yattakhida inuu samaysto ilaa rabbii rabbigii xaggiisa sabiilan jid inuu u samaysto intaa un baan rabaa inaad idinku jidkii saxda ahaa qabsataan ujuuradaydu waa un intaa un baan idinka rabaa wax ka siyaasan idinkama rabo wey taana idinkay dana idinku jirtaa wey watawakal tala saaro nabi maxamed oo cala alxayi allaha nool korkiisa tala saaro alladii kaasoo laa yamuutu aan dhimanaynin kuwan dhimanahaya waxba ha ku darsanin kuwan dhimanaya talaha saara waxba ha u dhiiban wadaad dhimanahaya iyo khalqi dhimanaya iyo malag dhimanaya iyo waxba ha ku darsan cidda tala saarashada mudan waa midkaan dhimasha ka suuroobin oo alla keligaa subxana wa tacala wasabbix nazax oo ceeb ka huf bixamdihi mahadintiisa xaal lala qabo adigoo mahadintiisana wado oo ku daray wa kafaa bihi isaga ayaa ku filan kafaa wuu ku filan yahay bihi isaga ayaa ku filan bidunuubi cibaadihi addoommadiisa dembiyadooda khabiiran xog oge xaggiisa yani baatinkooda inuu ogaado isagaa ku filanoo cid kale uma baahna alladii allahaasoo khalaqa abuuray alsamaawaati samaawaati waalarda dhulka iyo wamaa baynahuma inta udhaxaysa fii sittati ayaamin lix beri dhexdood ku abuuray uma kadibna istawaa ka saramaray cala alcarshi carshiga korkiisa alraxmaan huwa isagu alraxmaanu midka naxariista badan wey ee fas'al weydii bihi isaga waxaad weydiisaa khabiiran mid xogogaal ah bihi madkuurka la soo sheegay waxaad weydiisaa khabiiran mid arrimaha gun og waidaa goortii qiila la yidhaahdo lahum iyaga usjuduu sujuuda liraxmaani allaha naxariista badan u sujuuda markii lagu yidhaahdo qaaluu waxay dhahaan wama araxmaan wamaa muxuu yahay alraxmaanu raxmaanku muxuu yahay anasjudu miyaanu sujuudaynaa limaa ta'murunaa amarkaaga dartii miyaan u sujuudayna wazaadahum wuuna u kordhiyey hadalkaasi nufuuran didmo iyo carar buu u kordhiyey allahaa tala saara lagu leeyahay oo nazah lagu leeyahay oo mahadi lagu leeyahay oo ammaan waxa weeyaan waa midka samaawaadka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysa abuuray oo lix beri gudahood ku abuuray lix beri buu rabbi ku abuuray subxaana wa tacaala meelo badan baynu kusoo marnay lixdaa beri markuu ku abuuray kadibna istawaa cala alcarshi carshigiisa ayuu ka sarmaray waynu soo marnay suurat lacraaf baana kusoo faahfaahinay sifa min sifaati lafcaal oo alla leeyahay wey subxana wa tacala sifat listiwa macnaheedana waxa weeye sida qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca salafkuba kutusayo saxaabadii iyo taabiciintii a'imadii waaweynaa istawaa bimacnaa calaa wartafaca wey wuu ka sarmaray seebuu uga sarmaray si isaga u cuntanta isaga u qalanta aanaan garanaynin laakiin waxauu noo sheega inuu ka saramaray bas wa kafaa bidalik intaasaana soo gaadho ilaahay rasuulkiisu noo sheegeen intaasaana ku gaabsanayna murtiduna waxa weeyaan hadalkii imaamu maalik caleyh raxmatullahi markii la weydiiyey kayfa alistiwa alistiwaau macluum waalkayfu majhuul waaliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca istiwaha waa la yaqaanaa waa ka saramarid qaabkana lama garanayo siduu uga saramaray lama yaqaano qaabku waa majhuul in la rumeeyo inuu ka saramarayna waa waajib in la isweydiiyo o lasii dabagalo oo la yidhaahdo kayf kayf kayf la yidhaahdana waa bidco murtidu intaasay ku egta in la inkiro sifadaasoo la diidana waxay ka timid ru'uusu lmubtadica jacd ibnu dirham iyo jahm ibnu safwan nimankaasaa keenay asalkeedana waxay ka keeneen yahuudday ka keeneen markay keeneenna muctasiladaa ka qaadatay muctasiladana ashaaciradaa ka dhaxasha leanna abulxasan alashcari asalkiisii sida muqararka ku ah noloshiisii qaybteedii hore muctasili buu ahaa intuu muctasiliga ahaa buu dhaxlay caqiidadan odhanaysa ilaahay carshiga kama sarreeye meel kastuu jooga muctasiladuu ka dhaxlay muctasilada markuu ka dhaxlayna noloshiisa qaybteedii dambe waa ka ka toobadkeenoo ka noqday sida kitaabtiisii dambe uu ku caddeeyey cibaanaha iyo keyrkiiba uu ku caddeeyey macnaha marka caqiida faasid awa meel kastuu joogaana waa faasid maxaa yeeley waxaa ka dhalanaysa lawaasim baatil ah oo kud ka guuro qanje u guur baa ka dhalanaysa hadday ilaahay kor u diideen meel kastuu joogaa waxaa ka dhalanaysa in ay yidhaahdaan musqulaha iyo qashinkana waa joogaa tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira waxaasaa ka dhalanaya oo oo ma nin baa rabbigii u quuray inuu yidhahdo meelaha qashinka iyo wasakda waa joogaan ya ma u quudhaa rabbiga subxana watacala maya saas daraaddeed qaarkood markay la yaabeen oo wixii ay qaadan waayeen hadda waxay ku bedesheen inay dhahaan mawjuudun bilaa makaan wuu joogaa laakiin meel la-aan buu joogaa meel la-aan tanaa makaba sii daranba nin aan garanayninba rabbigii meeluu ka jiraba sooma wareersana waa caqiido wareersan sababta keentayna waxa weye caqiidadii qur-aanka iyo sunnadu taqriirisay salafka ijmaaciisuna ku dureersatay ayay ka leexdeen oo ka tageen inay maalinba marka boos joogaan oo maalinba meel ka cararaan oo nusuustii si ay u kala hagaan garan waayaan waa garto maxaa yeele mubtadica iyo balaaday balaayi macnaa waxa weye dabada iyo salka saareen oo raaceen macnaha marka waxba ha isuu goynin hana isdhibin waxaad tidhaahdaa ilaahay carshigiisuu ka sarreeyaa see uga sarreeyaa ma garanaya dhe khalqigiisa qaabka ay uga saramaraan waxay ka sarreeyaanna uma eka marnaba limaada laysa ka milihi shay sifaatkiisa wax shabaha ma jiro mana garanayna qaabka sifaatku u yaalaan laakiin sifaatka inuu leeyahay buu noo sheegtay rasuulkiisaa noo sheegay salafkiibaa ku ijmaacay jidkaa jidaan ahayn ninkii marana waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasa'ad masira way natiijadu saas way macana marnaba mar meeshaa isku mari marka intaa ku gaabsoono caqiidadaa qaado rabbi subxaana watacala wuxuu ihi fas'al bihi khabiiran alraxmaanu fas'al bihi khabiiran bal u fiirso tafaasiisha ilaahay sifaadkiisa markaad weydiinayso yaa la weydiiyaa majahim bnu safwaan baa la weydiiyey iyo jacdi iyo muctazilo ma kuwaa weydiiyaa layna yidhi fas'al bihi khabiiran mid xog ogaalahoo baatinka og weydii baa layidhi khabiirku waa allah subxana wa tacala alla ka warso isagaa is yaqaani allah haddii laga yimaadana addoommadiisa waxaa ugu yaqaana nebi maxamed salawatu rabbi wasalamu aleyh ma nin baa ka yaqaani maya isaga weydii nebi maxamed markii laga yimaadana saxaabadiisiibaa dad ugu yaqaana ilaahayay warso haddii laga yimaadana salafkii iyo a'immadii weynaa iyo quruuntii saddexda ayd baa ilaahay dadka ugu yaqaaneen warso kuwaa haddaad dhaafto jacdi ibnu dirham iyo jahm ibnu sufaan iyo balaaye iyo shayaaiin iyo abeesooyin baad u geli ka bax marka saas fas'al bihi khabiiran halkaa ku gaabtoon intaa mar wey macna ayib waidaa qiila lahum isjuduu liraxmaan tan waan soo marnayo gaalada markii lagu yidhahdo war allaha naxariista badan u sujuuda waxay dhahayaan oo raxmaankaasi muxuu ahaa waa kaan soo marnayo waxay sifadan sifatu raxma la yidhahda allaha raxmaan magacaasay diidi jireen ma iska yeelyeel bay u yeelayeen talow waa suurtagal oo dee ashcaartooda iyo gabayadooda way kusoo aroortay sifatu raxmaan ama magaca raxmaana way kuso aroortay inay ukasiyo iska yeelyeel u diidan iyo cinaad waa suurtagal inay sifatu raxmaan kuba cusub tahay oo aynan aqooninna waa suurtagal marka raxmaankan magacanay diidan yihin sulxulxudaybiya heshiiskii nebiga iyo reer quraysh dhex maraya waa kii nebigu markii uu yidhi qor bismi illaahi araxmaan iraxiim heshiiska markii la qorayay odaygii quraysh ka socda waa kii dhihi jiray annagu raxmaan iyo raxiimka la ataxayso ma garanayne meesha waxaad ku qartaa bismika allahuma ama yani allahuma keliya anagu intaas allah baa naqaanaa bay araxmaan raxmaanka naga da saas yidhahda macana markaasuu nebigu sal lay slam tir oo qor dhihi jiray tir oo tayrabaan qorna nebigu sal lay slam waa ku yidhi macana marka way yani qul idcu llaha aw idcu raxmaana waa inagii soo marnay qul idcu llaha aw idcu raxmaan ayama tadcuu falahu lasmaa lxusnaa waa magacyo ilahi subxana watacala raxmaan haddaad tidhahdo waa magac ilaahay allahuna waa magac ilahi subxana watacala kaad ku baridaba waa kii kale macna ayib alladii alla wey alladii allahaasoo khalaqa abuuray asamaawaati samaawaadka iyo waalarda dhulka iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa fii sittati ayaamin lix beri dhexdood ku abuuray uma kadibna istawaa ka saramaray cala alcarshi carshiga korkiisa ka saramaray istiwaan yaliiqu bijalaalihi tabaaraka wa tacala alraxmaanu huwa araxmaanu jumla ka dhig macnaha bilaabanaysa alraxmaanu allaha naxariista badan huwa isagu alraxmaanu waa allaha naxariista badan ama waxaad dhihi kartaa uma kadib istawaa wuu ka masaramaray cala alcarshi carshiga korkiisuu ka saramaray alraxmaanu allaha naxariista badani oo macnaha faacil baad ka dhigaysa markaas fas'al weydii bihi isaga waxaad weydiisaa ay bitafaasiili maa dukira waxaa la soo sheegay faahfaahintiisa waxaad weydiisaa khabiiran mid xog ogaalaho arrimaha baatinkooda og oo allah ah rasuulkiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ka warso laakiin jaahilan waxba garanaynin oo bidca iyo falsafo ay qalbigiisa wasakhaysay ka haweydiina waxba ilahayo sifaatkiisa waxbaa ka weydiin waidaa goortii qiila la yidhahdo lahum ayaga markii lagu yidhahdo usjuduu sujuuda liraxmaani allaha naxariista badan u sujuuda qaaluu waxay yidhahdaan wamaa muxuu yahay alraxmaanu raxmaan muxuu yahay oo muxuu ahaa bay leeyihi ma raxmaanu lyamaama yamaama raxmaankeedii miyaad musaylimat lkadaab bay u yaqaaneen yani waxa raxmaanu lyamaama ma yamaama raxmaankeediiba muxuu yahay raxmaankaas yaga saas leeyihi anasjudu miyaanu sujuudaynaa limaa ta'murunaa amarkaaga dartii miyaanu u sujuudaynaa annagoon fahmin oo kuba qancinba ma amaraada la siisay maan iska qaadanen limaada marka masdariye ka dhig limaa ta'murunaa ay limujaradi amrika amarkaaga uun keliya miyaanu u sujuudayn annagoon ku qancin wazaadahum hadalkaasi wuxuu u kordhiyey allaha naxariista badan u sujuuda hadalkaasi wuxuu u kordhiyey iyaga nufuran didmo ayuu kordhiyey way insii careen way unsii fogaadeen ee dhawaansho kamayna siyaadsanin aayadda marka waa meelaha qur-aanka la sujuudo sujuuddana wuxuu leeyahay ibnu kathiir caleyh raxmatullahi waxay ka mid tahay meelaha lagu ijmacsan yahay oo culimadu isku waafaqsan yihiin markii lasoo maro in la sujuudo sunna inay tahay in macna la sujuudo macna tabaaraka alladii jacala fi samaa'i buruujan wajacala fiha siraajan wa qamaran muniira tabaaraka wuxuu khayrkiisu batay alladii allah jacala yeelay fi samaa'i samada dhexeeda buruujan burjiyo oo wajacala yeelay fiiha samada dhexeeda siraajan nal xoog badan faynus xoog badan oo iyo wa qamaran dayax muniiran oo iftiin u saaxiiba ama wax ifinaya wa huwa alla alladii midka wey jacala yeelay alleyla habeenka iyo wanahaara maalintii khilfatan kuwa isweydaarta isdabamara liman cid buu uga yeelay araada doona an yadakara inuu waana qaato inuu waantoomo aw amase araada doona shukuuran shukrin ruuxii raba buu alla uga yeelay subxana wa tacala tabaaraka aladii jacala fi samaai buruujan buruujtaas baa culimmadu isku khilaafsan yihin waxay u badan yihiin mufasiriinta salafka buruusta waxaa laga wadaa bay leeyihiin alkawaakib alcidaam xidigaha waaweyn xidigaha waaweyn ee wareega ayaa laga wadaa buruujta laga wadaa qaarna waxay leeyihiin ma ahe buruujtu waa jamcu burjin burjigana waxa la yidhahda saraha dheerdheer marka waa saro samada ka dhisan oo waxaa jooga waardiga samada waardiyeeya samadaa laga waardiyeeya waa saro halkaa ku yaala leeyihin waa ra'yi laakiin midka horaa loo badan yahay oo buruujtu inay tahay xidigaha waaweyn ee samada allah yeelay subxana wa tacala qaar waxay leeyihiin buruujta waxaa laga wadaa labiyo tobanka burji ee qoraxdu marto waa labiyo toban mansil oo afarta xilli afarta xilli xilli walba saddex burji bay ku aadanta yani manaasil baa jirta labiyo toban ah oo dayaxa iyo yani waxa weye qoraxda iyo matalan innaga waxaan naqanaa gu iyo dayr iyo xagaa iyo jiilaal sooma saddexdaas afartaa mid walba mid walba qoraxdu saddex burji bay ku aadantay guga oo kaleeto saddex burji bay ku aadantay yani waxa weeye dayrta oo kale saddex burji bay ku aadantay yani qoraxdu adiga arka way socdaa kolba cidhif bay jirtaa kolba cidhif bay burjiyadu waa saas macnaa kol cidhifka waqooyi bay jirtaa kolla cidhifka koonfureed bay jirtaa kolla kala barhkay maraysa kolba dhinac bay jirtaa burjiyada noocaas oo kaleeta culimada qaar baa odhanaya waa masala falakiya laakiin mufasiriinta salafku waxay u badan yihiin buruujta in laga wado xidigaha waaweyn in laga wado saasay macnaha u badan yihin ayib allah yeelay subxaana wa tacala waxaa kaloo alla uu yeelay wajacala fiiha siraajan nal aad u baxayana wuu yeelay siraajka waa nalka aadka u iftiinka badan ee xoogga badan wey waana qoraxdaa laga wada wa qamaran muniiran dayax iftiin u saaxiibana alla waa yeelay oo isagana waxa weye waa makhluuqa cajibta badan waxaa kaleeto alla subxaana wa tacaala uu yeelay habeenka iyo maalinta wuxuu ka yeelay khilfatan kuwa kala dambeeya oo isdaba mara mid baa imaanaya mid baa baxaya kii kalaa soo gelaya mid baa sii socda khilfatan way isdababdelayan way isbadbedelayan say isu bedelayaan waa saas qaar waxay leeyihin khilfatan waa mugdiga iyo iftiinka laakiin waxaa ka fiican in la yidhahda mid baa adduunka daboolaya meeshuu jooga kii kale waa ka maqanya kii maqnaa markuu soo galo kii kalaa booskii u banaynaya saasay isu dabamarayaan khilfatan maxaa looga yeelay liman araada an yadakara aw araada shakura waxaa loo yeelay ciddii doonaya inay waana qaadato intuu u fiirsado darsi iyo cibro kala baxa qudrada ilahay iyo awooddiisa bal u fiirso sida wax loo maamulay ama ma ahe inuu shukriyo doonayo allah subxaana wa tacala u mahad celiya maxaa yeelay qoraxda yani habeenkiiyo maalinta isdaba marayaay innaga ayaa manaafacaad iyo masaalix iyo dan inoogu jirta say dan inoogu jirtaa leanna waxa weeye habeenka hadduu alla doono wuxuu ka dhigi lahaa habeen buu ka wada dhigi lahaa hadduu doonona maalin buu ka wada dhigi lahaa hadduu habeen ka wada dhigana iftiin aan ku shaqaysanaan waayi lahayn haddii maalin iyo iftiin laga wada dhigana habeen mugdi oon seexanaan waayi lahayn oon nasanno saas daraaddeed buu rabbi labadaba isugu keen daray waa nicmo mudan in laga shukriyo dhinac kalena aayad ilaahay oo lagu waana qaato wey macana saas labadaa faaida weyla wahuwa alle tabaaraka waxaa khayrkiisu batay alladii midka jacala yeelay fi samaai samada dhexeeda buruujan yeelay burjiyo oo wajacala yeelay fiiha yani buruujan xidigo waaweyn yeelay oo wajacala yeelay fiiha samada dhexeeda siraajan nal xoog badan yeelay faynus oo qoraxdaa laga wadaa oo iyo waqamaran dayax muniiran oo iftiin u saaxiiba wax iftiiminaya ama iftiin u saaxiiba wahuwa alle alladii midka wey jacala yeelay alleyla habeenka iyo wanahaara maalinta khilfatan ka yeelay khilfatan kuwa isweydaarsama oo isdabamara yuu alla ka yeelay subxana wa tacala ayib liman cid buu u yeelay araada doono an yadakara inuu waantoomo aw amase araada doono shukuuran shukrin doono ama inuu aayad ahaan uga faa'iidaysto ruuxii doonay ama nicmo ahaan ruuxii inuu uga shukriyo doonaya baa loo yeelo alla u yeelay subxana wa tacala wa cibaad araxmaan allaha naxariista badan addoommadiisu aladiina kuwa weeye yamshuuna socda cala alardi dhulka korkiisa hawnan ayar tartiib u socda waidaa goortii khaatabahum ay la hadlaan aljaahiluuna kuwa caqliga fududi qaaluu waxay yidhaahdaan salaaman nabaday waaladiina kuwa wey yabiituuna habeensada lirabbihim rabbigood dartiisa u habeensada sujadan xaalo ayhin kuwa sujuudsan iyo wa qiyaaman kuwa taagtaagan waaladiina kuwa weeye yaquuluuna yidhahdaan rabbanaa rabbiganaw isrif jeedi cannaa xagga naga cadaaba jahannamo jahannamo cadaabkeeda naga jeedi maxaa yeelay ina cadaabaha cadaabkeedu kaana wuxuu ahaaday gharaaman mid laasima oo ku dhega dadka inaha iyadu saa'at way xumaatay mustaqaran makaanu sugnaansho xaggii iyo wa muqaaman makaanu nagaadi meel lagu sugnaado lagu nagaado xaggiisay u xumaatay aayadan ilaa laga gaadho suuradda aakhirkeeda waxaa laga bilaabaa oo laga bilaabaya oo laga hadlaya allah subxaana wa tacaala addoommaduu leeyahay tilmaamaha lagu yaqaano aada buu qur-aanku arrintaa iyada xoogga u saaraa si ruuxu laba addoon baa kala jira addoommo shaydaanka addoommo u ah iyo addoommo allaha naxariista badan addoommada u ah adiga marka waxaa la rabaa inaad miisaanka isa saarto qolada aad ku jirto aad garato min khilaali akhlaaqika caqiidadaada afcaashaada iyo aqwaashaada inaad garataa la doonay marka alla subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay cibaaduraxmaan tilmaamo aada u fara badan oo ay macnaha waxa weeye ka mid yihiin kuwan soo socda iyo kuwo kaloon soo marnay iyo kuwo aayadan kadib imaan doona macnaha ujeeddada laleeyahayna waxa weeyaan inaan isku miisaanno oo wixii inaga maqanna aynu raadinno inta aan haysanno ilaahay ina siiyeyn intaan ka shukrino inaynu ku dhaganaano ku mitidno oo aynan macnaha waxa weye ka tegin hada wabilahi tawfiiq wasal allahuma wasllam ala nabiyina muxamedin wala ali